halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada geeska africa iyo weliba bogga v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis afariyo tobanka bisha abril ee sannadka labada kun iyo lixiyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idinku soo jeedinaya anigoo ah cumar xasan iyo haaruun macruuf
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo waxaa ka mida mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dalka maraykanka oo mar kale cambaareeyay hadallada islaam nacaybka ah ee ku soo kordhaya waddankan
waxayna ahayd ulajeedadu in maraykanku ay dadka muxuu ahaa loo xaqiijiyo ama loo sheego in ay jirto waxa la yidhaahdo freedom of religion in qofka diintiisa uu yahay muxuu ahaa free uu yahay meeshuu rabo muxuu ahaa diintiisa kula dhaqmi karo masaajidku rabo tegi karo in qofka uu muxuu ahaa gabadha hadday xijaab xirato ay u bannaan tahay
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan xaaladda qaxootiga yeman ee ku sugan somalilan
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qodobo kale oo ay ka mid tahay dalka jordan oo xire xafiisyadii ururka aqoon muslimiinka iyo qodobo kale marka horese warkii dunida mas-uuliyiinta maraykanka ayaa dacwad ku soo hogeyn inuu dhashay dalka liberiya oo qaxootihaan ugu noolaa duleedka magaalada filadelfiya waxaana uu ku eedeysan yahay inuu ka been sheegay sidii uu ku soo galay dalkan maraykanka saraakiisha ayaa sheegay arbacadii shalay in ninkaasi oo lagu magacaabo maxamed jabate loona yaqaano jangal jaba inuu qariyay taariikhdiisii hore ee dalka liberiya isagoo taliya u ahaa koox mucaarada xilligii uu socday dagaalkii sokeeye ee waddankaasi dacwadda ayaa ku eedeynaysa ninkaasi inuu amray ciidankiisana uu ku amray inay galaan dembiye dagaal oo ay ku jiraan in la gumaado dad rayi iyo in adoonsi ahaan loogu galmoodo haweenka caruurta oo askarta la qoro kufsi jirdil iyo xadgudubyo kale oo lagula dhaqmay meydka saraakiishu waxay sheegeen in jabata uu ka been sheegay markii uu dalbanayay magangelyada siyaasadeed sanadkii iyo afar sano kadib markii uu helayey ama uu dalbanayay deganaanshaha waddankan mas-uul ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa sheegay dhowr diyaaradood oo ah kuwa milatariga ah ee uu ruushku leeyahay in ay si taxana ah oo u eg weerar dagaal u ag mareen markab dagaal uu leeyahay maraykanka oo ku sugan biyaha caalamiga ah ee badda baltiga laba maalmood oo toddobaadkan ah mas-uulka ayaa sheegay in mid ka mid ah labada dhacdo oo ay diyaaradahaasi sameeyeen inay tahay mid aan horay loo arag muddo dheer oo ah xadgudub dheeraad ah waxaanu caddeeyey in ay dhacday kow iyo tobankii bishan abriil mas-uulka ayaa sida oo kale sheegay in ay laba diyaaradood labaatan jeer guud mareen markabka dagaalka ah ee magaciisa ladhaha u s s donald cook in u jirta kun mitir iyada oo ay jooga hawada ay marayeen diyaaradahaasi uu soddon mitir oo keliya ka sarreeya dhulka waxaanay ahayd meel markabka aad ugu dhow oo rabshad ka abuuri karta biyaha baddaas
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america xaaladda qaxootiga ee dadka ka yimid yeman ee ku sugan somalilan ayaa xilligan ah mid degan sanad kadib markii ay kasoo carareen dalkoodii colaadii dalkaasi ka dhacday darteed sanadkii lasoo dhaafay dad gaadhaya kun oo qof oo kasoo cararay yeman ayaa soo gaadhay geeska africa sida ay sheegtay hay-adda qaxootiga qaramada midoobay unhcr qaar badan oo kamid dadkaasi waa dad afrikaan oo dib ugu soo laabtay wadamadoodii hase yeeshee kun oo kamid a waa dad u dhashay wadanka yeman jiil craig oo hargeysa tegtay ayaa warbixinta noo soo dirtay waa kan cumar xasan
waasim sayid maxamed waxa uu soo gaadhay somalilan bishii februari isaga xaaskiisa iyo laba carruur ah waxa ay ka soo qaxeen dalka yeman kadib markii maleeshiyaadka xuutigu ay weerar ku qaadeen gurigooda oo ku yaala magaalada cadan dalkani waa waddanka keliya ee uu habnololeedkiisu rakhiiska yahay sida oo kale waxaa jira amni fiican oo aan kula noolaan karo dadka waasim sayid maxamed waxa uu ka shaqeeyaa goob furunka lagu dubo oo uu leeyahay nin ay adeerkii saaxiiba yihiin oo suuriyaan ah oo magaciisa layidhaah cabdiraxmaan darwiish darwiish waxa uu ku noolaa dalkaasi yeman tan iyo kun sagaal boqol iyo siddeetankii balse sanadkii lasoo dhaafay ayuu qoyskiisa keenay magaalada hargeysa xaaladdu halkani aad ayay u fiican tahay laakiin waxa iga maqan qaar ka mid ah qalabka iyo taageero waxa aan doonayaa in aan socdo oo aan tago waddan kale balse waa mid aad u adag khatarta baddu ay leedahay lama mari karo xaaskayga iyo labadayda gabdhood haddii aan heli lahaa hab sharciga waafaqsan oo aan ku tegi karo qaaradda yurub ama meel kaleba waan oggolaan lahaa in aan sidaa sameeyo fursadaha qaxootiga yamaniyiinta ah waa kuwa kooban intooda badan ma haystaan lacagay siiyaan dadka wax tahriibiya si ay iskugu dayaan safarka dheer ee khatarta badan ee ku wajahan qaaradda yurub kaas oo uu ka mid yahay meelaha lasii marayo in laga gudbo gacanka cadmeed kadibna lug lagu sii dhex maro dhul ka mid ah dalka masar si loo gaadho badda mediteraneyanka markaas kadib xataa intooda badan ma heli karaan fiisa ay ku galaan qaaradda yurub ama xataa dalka turkiga ay ku galaan somalilan waxaa laga yaabaa in ay ammaan tahay soo dhoweyn fiicanna ay leedahay balse waa sabool waxaa jirta shaqola'aan heer sare ah hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee marka magaceeda la soo gaabiya layidhaah u n h c r ayaa sheegaysa toban kun oo qof oo soo gaadhay halkaasi ku dhowaad kun iyo sagaal boqol oo qof oo keliya in ay yihiin muwaadiniin reer yaman ah ma jirto xero qaxooti oo ku taalla somalilan dowladdu waxa ay sheegtay in ay soo dhowaynayso fikirkaas oo ay albaabadeedu u furan yihiin hase ahaatee qaramadii midoobay ayaa sheegaysa in tiradu aanay qiil u noqonaynin arrintaas haddaba wasiirka dibudejinta ee somalilan cali siciid raygal ayaa yidhi somalilan waxay ka gooday soomaaliya sannadkii kun sagaal boqol iyo kow iyo sagaashankii saddex sannadood oo dagaalaha kadib saas darteedna dadka halkan jooga waxay og yihiin oo ay aragti u leeyihiin waxa ay tahay qaxootinimadu welina khayraadku wuu kooban yahay horta shaqaalaanta waxaa keenaya dee waddanka waddan la aqoonsan yahay maaha dhaqaalo fara badan oo kalena dee ma haysano laakiin waa loo dadaalaa in horta marka hore iyaga waxaa loo fasaxay in qof walba xirfad u yaqaano ku shaqaysan karo qof walba aqoonta u yaqaano kii gacanta wax ka yaqaana kii qalinka wax ka yaqaana kii qof walba wuxuu yaqaano inuu ku shaqaysan karo ayaa somalilan xukuumaddu u ogolaatay inuu qof ku shaqaysan karo oo qabsan karo kii dukaan furasan kara liisan lasiiyo sharciya lasiiyo uu ku furto kii meherado kale fa ganacsi geli kara ayaa ayaa ayaa la siiyey xuquuqna way leeyihiin oo maadaama dad qaxootiyo dadka kusoo qaxo dhibaataysan yihiin dee xuquuq way leeyihiin in shaqooyin lala raadiyo wix lala qaban karo lala qabto somalilandna waa u diyaar ay dariiq ay u mari karto oo shaqo ugu samayn karto inay u samayso qaxootigu markii ay gaadheen somalilan waxa la siiyey cunto daryeel caafimaad iyo lacag qof kastaba waxa la siiyey boqol dollar oo ay bixisay qaramada midoobay waxaa sida oo kale ay heli karayaan gaadiid soomaaliya gudaheeda ah balse qaarkood waxaasi kuma filla sida jihaan cali cabdullah waxaan doonayaa in aan tago waddan horumaray waxa aan doonayaa in aan noolaado waxa aan doonayaa in aan dhaqaale ahaan ahaado mid deggan waxa aan doonayaa in aan waxbarashadaydii dib ugu laabto in aan wax sameeyo nolol in aan sameeyo halkani nolol ma taallo haddaba arrintu si kastaba ha ahaatee hadda waxaa qasab ku ah in ay waxa ugu wanaagsan sameeyaan qaxootigu inta ay joogaan somalilan warbixintii jiil craig ay noo soo dirtay waxaa inoo akhrinayay cumar xasan
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa v o a washington magaalada minneabolis waxaa shalay ka qabsoomay shir looga hadlayay islaam nacaybka iyo sida looga gaashaaman lahaa iyada oo loo marayo dhinaca sharciga waxaa shirkaasi kasoo qaybgalay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka walter mondale xaakin sare oo ka tirsan maxkamadaha dalka maraykanka iyo weliba xeer ilaaliyaha guud ee gobolka minnesota andrew lugar iyo weliba sharci yaqaano kale haddaba waxa uu shirkaasi kaga duwanaa kuwii horey loo qabtay ee ku saabsanaa isla mawduucaas ayaa waxaa wariyaha v o e da haaruun macruuf weydiiyey injineer jibriil afyare oo ah madaxa ururka somali american citizen league ahna agaasimaha dhinaca xuquuqda aadanaha ee qurbajoogta caalamiga ee soomaalida oo ku sugan minneabolis
haruun walaal waa su-aal wanaagsan shirkan wuxuu kaga duwanaa waxaanu qabanay bishii hore shir kan oo kale ah oo laakiin dhinaca law enforcementiga ama dadka booliiska ah iyo f b i da iyo shariifka iyo baanu isugu yeernay xagga sharci muxuu ahaa law enforcementiga iyo dadka muxuu ahaa amniga ayay ayuu ahaa kuwii hore kan wuxuu kaga duwanaa waxaanu isku yeernay waxaanu isugu wada yeernay qareenno looyero dadka muxuu ahaa sharciyada dejiya dadka ku qaadi kara ama ku xukumi kara qof haddii lagu soo eedeeyo muxuu ahay islaam naceeb ama hate speech ama inuu qof wax u geysto dhib u keeno dhibkaas oo ku salaysan islaam naceeb ama waxa la yidhaaho hate crime oo maraykanku uu ka yahay illegal ama mamnuuc marka tan waxay kaga duwanayd waxaanu isu keennay qareenadii u sharaxayay dadka communitiga anagu aanu muxuu ahaa mas-uulka ka nahay in sharciyo ay jiraan sharciyadaas oo muxuu ahaa ayagu protect garaynaya ama difaacaya xaquuqdooda muwaadinimo muxuu ahaa runtii si fiican baa loogu sharxay maanta arrimahaas waa garta marka bal waxaad ii sheegtaa qodobada loo sharxay dadweynaha ee la yidhi way idin difaacayaan xaq baad ku leedihiin waddankan hadday tahay dhinaca sharciga iyo dhinaca kale ee maxaan ku yidhaahdaa muwaadinimadaba waxaas runtii horta meesha kasoo qeyb galay oo asna qareen weyn ah inkastuu ahaan jiray madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka vice president walter mondale waxaa kaloo kasoo qeyb galay top cop waxay dhahaan ninka ugu weyn dhinaca sharciyada halkan gobolkeena u s attorney andy luger baa joogay waxaa joogay muxuu ahaa judge kale baa yimid oo muxuu ahaa la yidhaahdo judge john turnham marka iyo waxaa kaloo yimid bar association dadi looyaro badan baa yimid iyo panel discussionna waa waa la qabtay waxayna ahayd ulajeedadu in maraykanku dadka muxuu ahaa loo xaqiijiyo ama loo sheego in ay jirto waxa la yidhaahdo freedom of religion in qofka diintiisa uu yahay muxuu ahaa free uu yahay meeshuu rabo muxuu ahaa diintiisa kula dhaqmi karo masaajidka u rabo tegi karo in qofka uu muxuu ahaa uu gabadha hadday xijaab xirato ay u banaan tahay in qofka dhaqankiisa iyo culturekiisu uu banaan yahay ayagoo aanan wax cabsiya aanan ka qabin dadkan kale maraykanku ay la noolyihin marka dowladda maraykanka ama shacabkan maraykanka la noolnahay waxaa kala celiya ama kala haga dastuur baa jira lagu dhaqmo kaana oo muxuu ahaa hadduu ilaahay ku ron yahay u xaqiijinaya ama qiraya ama in qof walba uu leeyahay xaquuq gooni ah ama xagga diinta ama xag walba muxuu ahaa qofkaas uu leeyahay marka waxaasoo dhan baa muxuu ahaa loo sharaxay si cadcadaana ayaa loogu sheegay dad muxuu ahaa dhibaato ay soo gaadhay oo muxuu ahaa waxaan oo dhanna waxaa keenaya haruuna waxaa keenaya waxaa badanaa maalmahan isa soo dabaguray muslim nacaybka ama islamophobia waxa la yidhaah waxaa maalmahan isa soo dabaguray hadallo fara badan oo kasoo yeeray dad badan oo musharaxiin ah oo weliba qaar ay leeyihiin maaragtay waxaanu imaaneynaa meelaha ay muslimka degan yihiin waanu baaraynaa marka waxaas ayaa ku kalifay dadkan muxuu ahaa ama ha noqoto dadka sharciga ilaaliya ama dadka muxuu ahaa law enforcementiga inay annagoo runtii ka dalbanay inay communitiga u yimaadaan inay communitiga la hadlaan marka tii maanta waxay ahayd arrin ku saabsan xagga sharciga iyo dadka xuquuqda uu muwaadinka leeyahay annaguna aan ka mid nahay muwaadiniin muxuu ahaa maraykan waa gartay maadaama marka lagu jiro xilli doorasho haddii dadku ay shuruuc ama musharax ama waxyaabo kaleo ay diidayin haddii ay jiraan xilliga doorashada ayay dadkaasi codkooda dhiibtaan ma laga hadlay wixii waajibaada ama xuquuqa ee loogu leeyahay bulshada aada matashaan markay noqoto dhinaca doorashada iyo ka qaybgalka siyaasadda iyo dhaqdhaqaaqyada kale waddanka aada iyo aad waxaa laga hadlay in dadkan muxuu ahaa runtii hadaladoodu ay ku salaysan tahay nacaybka muslimka u qabaan iyo nacaybka dadka immigrantska ay u qabaan in ayagu xataa anagu aanu badanaa dadku doorano oo aanu leenahay muxuu ahaa qofkii runtii kasoo horjeeda muxuu ahaa mabaadiida u dhigan maraykanka iyo annaga ka muslin ahaan ama ka soomaali ahaanba muxua waxna yeelaya codkeenna ayaanu kaga muxuu ahaa ayaanu muxuu aha bixin doonaa markay codeynta timaado muxuu ahaa waana runtii minnesota waana laga codeeyaa cod buuxo mugle baan ku leenahay haddaan soomaalida nahay laakiin nasiib daro dadkan hadaladooda way soo bateen waxaana dhacday in ay sababeen in gabar ka mid ah communitigeena soomaaliyeed iyadoo maqaayad joogta wejiga saa looga jeexay oo hadda keiskeeda uu socdo maanta la keenay meeshi waxaa kaloo jirta gabar xijaaban in muxuu ahaa iyana walmart malahaas lagu caayay lagu aflagaadeeyey ama la asood gareeyey waxyeelo la sameeyey marka sababaha aanu annaga ula tiigsanay dadkan muxuu aha sharci yaqaanada ama qareenada ah waxay tahay sharci maxaya ayaa qaban kara dadkan haydka soo wada ama nacaybka iyo dadka falalkan geysanaya sharciyo maxaya ayaa qaban kara qaarna waaba la xirxiray laakiin dadku inay ogaadaan sababtoo waxaa laga yaabaa hooyada soomaaliyeed muxuu caruurta sida tahay ama walmart joogta inay iska tiraan waxaan wax ku yeeli mayaane iska daa laakiin sharci baa jira oo ka qabanaya aya islaanta muwaadinka ee soomaaliyeedna protect garaynaya ayaa jira kaa maantana meesha laga xaqiijiyey dadkuna aad bay ugu qanceen
kaasi waxa uu dhegaystayaal injineer jibriil afyari oo madax ka ah ururka somali american citizen league ahna agaasimaha dhinaca xuquuqda aadanaha ee qurbajoogta caalamiga ah ee soomaalida oo ku sugan magaalada minneapolis waxaan u waramayey wariyahena v o e da xarun macruuf oo haatan stuudiyaha igu helinaya
booliiska dalka urdun ayaa albaabada isugu dhuftay xafiiskii ugu weynaa ururka akhwaan muslimiinka ee bartamaha magaalada cumaan shalay waxaana booliisku sheegeen in hogaanka ururkaasi oo xiriir la leh ururka akhwaan muslimiinka ee laga mamnuucay dalka masar inaysan haysanin wax ruqsada oo ay ku shaqeeyaan ururka ayaa laba qaybood u kala jabay dhowr bilood ka hor sidoo xuseen saxnuuni kaga soo waramayo magaalada qaahira
warbaahinta dalkaasi ayaa xaqiijisay amarka lagu xiray xarunta weyn ee ururka akhwaan muslimiinka inuu ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha magaalada camaan qaar ka mid ah hogaanka akhwaan muslimiinka ee dalka jordan ayaa warfideenka u sheegay in shaqaalaha iyo dhammaan siyaasiyiinta ururkaasi in lagu amray inay banneeyaan xarunta akhwaan muslimiinka ee magaalada camaan ka hor intaan albaabada loo laabin xaruntaasi dhinaca kale afhayeenka akhwaan muslimiinka dalka jordan ayaa warfideenka u sheegay in jamaacadiisa qaanuunka ay la tiigsanayso qaraarka xukuumadda jordan ay ku xirtay xaruntooda baadi al rafaayac afhayeenka ururkaasi ayaa magaalada camaan ka sheegay falka dowladda ay ku xirtay xafiiskooda inuu yahay mid lama filaan ah afhayeenka ururka akhwaan muslimiinka ee dalkaasi ayaa hoose ka xariiqay labadii sano ee ugu dambeysay in xubnaha ururkaasi ay ahaayeen kuwa la beegsanayay afhayeenka akhwaan muslimiinka dalkaasi jordan ayaa yidhi ciidamada amniga ayaa soo garaacay albaabka weyn ee xarunta ururka waxayna siteen warqad ku socotay booliska oo lagu amrayay inay albaabada u laabaan xarunta waxayna ahayd tallaabo lama filaan ah oo aan horay loo arag islamarkaasina aan ku habboonayn jamaacada taasoo aanan aqbali karin sidaasi darteed hogaanka ururka waxa uu ka fiirsanayaa tallaabada qaanuunka ah ee uu ka qaadan karo tallaabada sharci darada ah ee dowladdu ay ku kacday axmed maxamed bukhaari oo ah aqoon-yahan ka faalooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyey sida uu u arko go-aanka dowladda jordan ay ku xirtay xarunta akhwaan muslimiinka ee dalkaasi iyo saamaynta uu yeelan karo saameynta hadda waa qaraarkan ku yeelan kara waxaa laleeyahay saameyn aada iyo aada u yar waayo maadaama ururka gudihiisa uu qaybo badan u kala qaybsamay ilaa saddex garab garabo guruubo waaweyn ee ragga waaweynaaya oo xarakada hogaaminaya yaraka iyo garab kale oo u badan dhalinyarada yar oo u badan in islaax lagu suubiyo ama xarakada la qarameeyo lagala jaro xiriirkii la leeda masar maadaama ururkan ee masarka xuruntiisa tahay lagu eedeeyey inuu yahay urur argixisa masar xaggeeda loo arkina qaraxyo badan oo masar ka dhaca in ayada geysata sidaa darteed waxay u arkeen in laga jaro masar u noqdo ururkana urur urdune urdun gudihiisana ka shaqeeya soddon iyo kowdii december sanadkii hore labada kun iyo shan iyo tobankii ilaa boqolaal kamida qiyaadada xarakada ayaa istiqaalo gudbistay kuwaasoo u badnaa xisbiga siyaasiga ee ururka uu leeyahay lagu magacaabo xisbulcamal alislaami ayagoo ka cabananayo ururkii howlgabnimadiisa ama intikhaabaadkii waxyaalihii loogu talagalay si sidii laraba uga qaybgelin magar wuxuu kusoo beegmaa xilli ururka akhwaan uu cadaadis badan laga saaray wadamadan carabta sida khaliijka masar kaasoo goodoomin gooni lagu sii saaray maadaama lagu daray argixisada ayagana dhexdooda khilaafkoodii oo sii batay ayaa looga faa'iidaystay akhwaan muslimiinka dalka jordan ayaa lagu tiriyaa mucaaradka ugu weyn ee waddankaasi waxa ayna haysaan shacbiyad badan marka ay timaado arrimaha bulshada iyo siyaasadda ururkani ayaa laba garab u kala jabay bishii maaja ee sanadii labada kun iyo afar iyo tobanka waxaana warqadda sharci ahaanshaha loo ogolaaday garab ka mid ah ururkaasi oo sheegay inuu xiriirka u jaray dhammaan qaybaha akhwaan muslimiinka dunida gaar ahaan akhwaan muslimiinka dalkani masar akhwaan muslimiinka dalkaasi jordan ayaa dhidibada loo taagay sanadii kun sagaal boqol lix iyo afartankii taasoo noqonaysa siddeed iyo toban sano kadib markii ururkani sheekh xasan albanna uu kaga dhawaaqay dalkani masar xusein saxnuuni v o a khahira
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington haatanna qodobka ugu weyn ciyaaraha waxaan u kala baxayaa cumar iyo mascade
wahagaag dhegaystayaal haatana dhinaca ciyaara haddii aynu jalleecno maxamuud mascade ayaa khadka telefoonka iigu jira su-aasha ugu horreysa weydiiyana waxa ay tahay ciyaar ayaa hadda socota ciyaartaasna waxa weeye ciyaartii ugu dambaysa uu yeelanayo ciyaaryahaanka caanka ah ee dhinaca kubadda kolayga kaga ah caanka caarigan maraykanka coby bryan maxamuud ciyaartaas iyo sidaa u dhacday iyo si loo soo agaasimay haye cumar aad baad mahadsan tahay dabcan kulankani caawa waa kulankii ugu dambeeyey ee xilli ciyaareedkan ee labada kun shan iyo tobanka iyo lix iyo tobanka oo dabcan ah kulan weyn oo ah kii ugu dambeeyey ciyaaryahankan coby bryan uu ciyaarayo ciyaaryahankani waxa uu ku dhawaaqay xilli ciyaareedkan markii uu soo bilowday in uu ciyaaraha ka fadhiisan doono uu sanadkani ugu dambeeyo isagoo muddo labaatan sanahana soo ciyaaray marka kulanka caawa wuxuu ahaa kulan isaga lagu sagootinayo isla markaasina taageerayaasha kubadda kolayga ee magaalada los angeles ee kooxda los angeles lakers oo u ciyaaro ay ka dhisan tahana garoonka ayay soo camireen weliba kooxdan waxaa aada u taageera rag caanka ah ee dunida oo ay u badan yihiin nimanka filimaanta jila iyo hablahaba iyo weliba ciyaartoydii hore ee kubadda kolayga qaarkood marka magaalo waxa ay kooxdu ka dhisan tahay dadka caanka ee ama lacagta leh dalkan maraykanku ay aada ugu badan yihiin marka garoonka iyagaa soo camiray oo dabcan aada ugu fara badnaa sidoo kale ciyaaryahaan noocaan ah oo kooxda usoo ciyaari jiray ayaa garoonka jooga sida xidigii magic johnson oo isagu si weyn usoo dhaweeyey ciyaaryahankan markii uu ciyaaraha kusoo biirayay dadkii soo gacan qabtana ka mid ahaa xalay isaga ayaa garoonka joogay oo isagu dadkii garoonka joogay ayuu ka mid ahaa weliba ciyaartan oo xilligan haddaan ani idigu cumar wada hadlayno socota markii ay bilaabanaysay ninka kusoo dhaweynaya garoonka magic johnson marka kulan wuxuu ahaa marka dhinaca laga fiiriyo kulanku kulan qiiro leh oo taageerayaal fara badan oo ciyaaryahankan muddo labaatan sanaha taageerayay ay sagootiskiisa ay ka murugoonayaan inaanay mar dambe dib ciyaaraha ugu arki doonin sidoo kale isaga laftiisu waxa uu dareemayay dareen ah in ciyaartii uu jeclaayo kubadda kolayga uu ka fadhiisanayo marka dhinac kasta marka laga fiiriyo habeen isugu jira farxad iyo murugo ayaa la odhan karaa inuu yahay habeenka xilligan aynu joognay dalka maraykanka mascade sida aad sheegtay weli ciyaarta way socotaa hase ahaatee coby bryan iyo taarikh nololeedkiisa haddii aad soo koobtid siiba dhinaca ciyaaraha kolayga aad iyo aad ciyaaryahankani waxa uu kusoo biiray gegida m b a da sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii oo muddo hata laga joogo labaatan sano ayuu u ciyaarayay naadigan la yidhaahdo los angeles lakers hase haatee kooxdii soo qaadatay waxay ahayd charlotte honatis isla markiiba intaan u safan kooxdan ayaa lasoo wareegtay muddadii uu ciyaarayay shan koob oo ciyaaraha m b a da ayuu ku guuleystay laba mar waxa uu noqday ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee ciyaarta kama dambaysta ama m b a finalka la yidhaahdo m v b sidoo kale hal mar waxauu noqday ciyaaryahanka ugu wanaagsan ayaa la guddoonsiiyey toban iyo sideed mar ciyaaryahankani waxa loo soo xulay ciyaaryahanada xidigaha ah ee kulanka xidigaha dalkan maraykanka ee bariga iyo galbeedka loo ciyaaro ciyaara sidoo kale afar mar ciyaartaasi sideed iyo tobanka loo soo xula jeer afar mar oo ka midana ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee kulanka abaalmarintaasi ayaa la guddoonsiiyey sidoo kale laba mar ciyaaryahankan waa laga badiyo ciyaarta kama dambaysta ah kooxaha bustonis iyo boston ayaa ka badiyeen haddii uu labadaa kulan dabcan badin lahaana malaha wuxuuba noqon lahaa ciyaaryahan toddoba jeer kulankaasi qaada ciyaaryahankan waxaa la sheegaa amaba dadku ay ku yaqaaneen inuu yahay nin isku kalsoono kalsooni badan laacibnimadiisu ay heer sare ka joogto dhinaca kubadda kolayga waxaana dad fara badan ay ku dhereriyaan ciyaaryahankii kubadda kolayga mucjisada ku ahaa michael jordan oo badi dunida isku raacsantay inuu yahay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa abid ee ciyaarta basketballka ciyaara cobina ninkaasi ayaa lala misaalaa dabcan waxyaabaha lagu xusuusan doono ninkani waxaa ka mid a uu dhaliyey siddeetan iyo kow dhibic hal kulan oo kulankaasi waxa uu ku garaacay naadiga la yidhaahdo toronto
waa hagaag aad buu mahadsan yay mascaddi haarun oo dhinaca kalena haddii aan hal qodob ku sheeg kooxda barcelona oo uu ciyaaro leonel masi oo shan jeer ku guuleystay xiddiga ciyaaraha kubadda cagta ayaa afka la qabtay kooxda atletico madrid ayaa cawda u jartay saasna waxay kaadha ciyaarihii semifinalka ama ciyaaraha horyaalada qaarada yuura loo yaqaano champions leaga maxaa kaloo noo haysa mahadsanid cumar haatanna waxaynu leexanaa dhinacii sugaanta mid ka mid a heesaha ugu macaan ee u qaado fanaanka cabdi tahliil warsame
jacaylka walaalay jacaylka waalidkaahi wadnaa
lanaga tago midba hadanoo ah weli kale wuu soo socday socday waayo wuxuu keenayaa dunida farax iyo walaac midnaan weel cid ugu jirin ugu jirin waqta shalay naga tago midba haddan oo ah weli kale wuu soo socday socday waayo wuxuu keenayaa dunida farax iyo walaac midnaan weel cid ugu jirin ugu jirin isweydaadka xilliga dad igu weynahayo wadiyo gabow baa ku jiray isweydaadka xilliga dad igu weynahayo wadiyo gabow baa ku jiray sidaasi waaya arago wariyo sheeka ku jira wiilkiyo gabadhii israba taariikhooda wada sidaasi waaya arago wariyo sheeka ku jira wiilkiyo gabadhii israba taariikhooda wada jacayladan waa lidahe jacaylka waa lalahaye jacaylka uu waalidkahe gudalabaadisa qaariye jacaylkooda jacayladan waa lidahe jacaylka waa lalahaye jacaylka uu waalidkahe wadalabaadiisa qaare jacaylkooda ku dadyahowla wareeyahayay marmada wanaagsan idinkaana walaaciya marmada wanaagsan hablayowna wareeriyay marmada wanaagsan idinkaana waraaciya marmada wanaagsan niniya waagi adduun doorra buuxi wacnaa lexad waafiya lahay lahay
waa tahay heestaasi ayaynu kusoo xidhinaa idaacaddii subaxnimo waa anigoo haruun macruufa iyo cumar xasan oo idila intaanu ku kulmi doono idaacadda duhurnimo nabadgelyo
niniya waagi adduun doorra buuxi wacnaa lexad waafiya lahay lahay quruxda ku wanaagsanaa waqiyaan geeriyoon